galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa arbaco bisha juulaay ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka waa afar iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a haweenka somalilan oo cambaareeyey fal isugu jira dil iyo kuufsi oo ka dhacay magaalada hargeysa oo ay ku dhimatay haweeney inantii way dhimatay waa la qariyey baadhitaan baa boolisku ku helay markay baadheen macaa inantii dhakhtarku siduu soo caddeeyey waa la kufsaday oo kufsi baa laga helay taa macnaheed waxa wey inantii inta la kufsaday nabare waaweyn oo madaxa laga dhuftayna waa la helay waxa weeye macnaheedu waa la kufsaday waana la dilay sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaha durdurkuba hadduu dhagax dul maro dihanka qoyn waaye meeshii dagaaday biyuhu doog ka bixiyaanee dadkuse haddii wax loo sheego wasdarasho dhaamaaye alla dooriyay hadalku wa kaaga darayaaye darbo iyo dilliin iyo inaan dirisba kaa yeelo saddexdaa mid baan kula damcay ee adigu soo dooro qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed ayaa maanta wacad ku maray inuu iska caabin doono waxa uu ugu yeeray cadowga etoobiya kadib markii mucaaradka gobolka tigree ay bilaabeen howlgal cusub oo ay ku qabsanayaan dhulal waannu isdifaaci doonnaa iskana caabin doonnaa weerarada cadowgeenna gudaha iyo dibadda annagoo sidoo kale ka shaqayn doonnaa dadaallada bini'aadanimo ayuu abi ku yidhi bayaan lagu daabacay twitter-ka ciidamada tigree ayaa toddobaadkan soo xusboonaysiiyey weerarada ay ka fulinayaan gobolka tigree ee waqooyi iyagoo guulo ka sheegtay dagaallo dhowr ah laba toddobaad kadib markii ay dowladda federaalku ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah waxay tani ka dambaysay qabashadii ay kula wareegeen magaalada caasimadda ah ee makelle taasi oo weji cusub u yeeshay dagaalka sideedda bilood ka socda gobolka tigree oo ay ku dhinteen kumanaan qof boqolaal kun oo qof oo kalena ay ku barakaceen madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa arbacada maanta ah tegaya aqalka koongareeska ee capitol hill isagoo la kulmaya xubnaha sanadka ee xisbiga dimuqraadiga kadib markii sharci dejiyaashu ay ku dhawaaqeen heshiis ku kacaya saddex dhibic shan trilyan oo doolarka maraykanka ah kaasi oo ah qorshe lagu ballaarinayo kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka ee dadka waayeelka ah isbeddelka cimilada iyo barnaamijyada lagu caawinayo qoysaska sida uu yidhi hogaamiyaha aqlabiyadda ee sanadka jack shumer xirmadan ayaa noqonaysa maalgelintii ugu weyneed ee muddo tobaneeyo sano ah ay helaan dadka dabaqada dhexe ayuu shuumer yidhi senator mark warner oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka virginia ayaa wariyaasha u sheegay in xirmadan ay ku jirto qorshaha daboolaya kharashka ku baxaya barnaamijyadan inkastoo uusan senator ku faahfaahin sida lagu daboolayo qarashka haddana madaxweyne biden ayaa riixaya in kor loo qaado canshuurta laga qaado taajiriinta iyo shirkadaha waaweyn jamhuuriyiinta ku jira koongareeska ayaa diidan korarka canshuurta noocaas ah kadib markii ay dhimeen cadadka canshuurta ay shirkaduhu bixiyaan xilligii maamulkii madaxweyne donald trump si qorshahani u guulaysto waxaa loo baahnaan doonaa in dhammaan kontonka xubnood ee aqalka sanadka uga jira xisbiga dimuqraadigu ay taageeraan askari armeniyan ah ayaa arbacada maanta ah lagu dilay israsaasay inay la galeen ciidamada azerbajaan sida ay xaqiijisay dowladda dalkaasi waana iskudhicii ugu dambeeyey ee dhexmara labada dal tan iyo dagaalkii sanadkii hore ee gobolka ay ku muransan yihiin ee nagorno karabakh wasaaradda difaaca armeniya ayaa sheegtay in askariga lagu dilay xuduudda u dhexaysa labada dal iyadoo ku eedeysay azerbajaan in ay rasaas ooda kaga qaaday ciidankeeda oo iyana jawaab ka bixiyey dhinaca azerbajaan waxa ayna la kulmeen khasaaro ayay tiri wasaaradda gaashaandhigga ee armeniya laakiin baku ayaa sheegtay in ciidamada armeniya ay rasaas ku fureen meel u dhow dhulka nakhi shifan ayna ku dhaawaceen askari ka tirsan ciidankeeda dayrtii lasoo dhaafay ayay ciidamada armeniya iyo azerbaijaan ku dagaalameen gobolka ay ku muransan yihiin ernagoorno karabakh dagaalkaasina wuxuu galaaftay oo qof waxaana lagu soo afjaray heshiis ay ruushku garwadeen ka ahayd kaasi oo yerefan ay ku weysay dhul ay muddo maamulaysay xiisadaha u dhexeeya baku iyo yerefan ayaa cirka isku sii shareerayay tan iyo bishii mey markaasi oo armeniya ay ku eedaysay milatariga azerbaijaan inay ka gudbeen xadka koonfureed si ay u go-doomiyaan haro ay labada dal wadaagaan ugu dambeynna sarkaal ka tirsan dowladda bakistan ayaa sheegay in bas ay la socdeen shaqaale dhisme oo u kala dhashay shiinaha iyo bakistan oo marayay waqooyi galbeed bakistan uu wadada ka taraaraxay kuna dhacay tog waxaana ku dhintay ugu yaraan saddex iyo toban qof oo ay ku jiraan sagaal qof oo u dhashay shiinaha gudoomiye ku-xigeen ayaa sheegay in lix iyo soddon qof ay sidoo kale ku dhaawacmeen shilkan oo ka dhacay degmada kohistan ee gobolka kheybar bakhtuqa shilkan ayaa dhacay kadib roob xalay aagaasi ka da-ay mas-uuliyiinta ayaa sheegay inuu socdo baaritaan ku aadan haddii walxaa qarxa ay heleen baska ka hor shilka injineerada shiinaha iyo shaqaalaha dhismaha ee shiinaha u dhashay ayaa ka caawinayay bakistan dhismaha biyo-xireen ku yaala degmada kohistan warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
mahadsaneed maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii caalamka inoo akhrinayay
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o w washington taliyaha guud ee ciidamada booliska somalilan sarreeye guuto maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa xaqiijiyey fal kufsi iyo dil ah oo dhowaan magaalada hargeysa ka dhacay dhinaca kalena dallada haweenka nagaad ee somalilan ayaa si adag u xambaareeyey kufsiga iyo dilka gabadhaasi loo geystay warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o w khadar maxamed cakule allahu naxariistee geerida marxuumadda hinde cumar ayaa waxaa xaqiijiyey taliyaha ciidanka booliska ee somalilan sarreeye guuta maxamed aadan saqadhi dabagale waxaana taliyuhu u sheegay v o a oo weydiisay xaaladda gabadhaasi iyo sida ay u dhacday islamarkaana baaritaanno ay sameeyeen dhakhaatiirtu lagu xaqiijiyey in jir dil iyo kufsi loo geystay gabadhaasi ay u dhimatay arrintaasu inan bay hayd kufsiga hortiisa wuu jiraa wuu jiraa inantanu way jirtay muddo iminka wiig laga joogo maxamed mooge bas bay soo raacday darawalkiiyo kiriishboogii iyo inantii baa isku hadhay inantii way dhimatay waa la qariyey baadhitaan baa boolisku ku helay markay baadheen macaa inantii dhakhtarku siduu soo caddeeyey waa la kufsaday oo kufsi baa laga helay taa macnaheed waxa inantii inta la kufsaday nabarre waaweyn oo madaxa laga dhuftayna waa la helay waxa weeye macnaheedu waa la kufsaday waana la dilay taliyaha ciidanka booliska somalilan oo aan weydiiyey bal inay cid u hayaan dilka iyo kufsiga gabadhaasi hinde cumar loo geystay waxa uu sheegay inay u hayaan wadihii iyo kirishbowgii baska islamarkaana ay sharciga horgeyn doonaan darawalkii kirishbowgiina waa haynaa maxkamaddana waa horgeynaynaa arrin runtii egsaagtale arrin xunna wey inan sharafle inta la kufsado weliba la dilo waa arrin aad iyo aada xun dhinaca kale dalladda ay ku bahoobeen ururada haweenka somalilan ee nagaad ayaa si weyn u cambaaraysay falkan agaasimaha fulinta ee nagaad nafiise yuusuf maxamed oo v o eda u warrantay ayaa tilmaantay in dareen ahaan ay aada uga xun yihiin ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya marxuumadaas waa aad iyo aad baan uga xunnahay sababtoo ah maalinba maalinta ka dambaysa dhacdooyinkan way isa sii tarayaan waxay ahayd wakhti laba kun iyo koob iyo tobankii xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo xeerkaasi ilaa iyo maanta wuu taagan yahay markii uu madaxweynuhu uu laba kun iyo sideed iyo tobankii uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waa tii laga horyimi xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa waayo wakhtigaa aynu ka hadlaynay dee dil may gaadhin kufsigu maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maalinta ka dambaysa ay isa sii tarayso inkasta oo dhacdadani ay tahay mid ugub ku ah marka la eego magaalada hargeysa horena aanay mid la midi uga dhicin haddana waxaa dadka dareen sii gelisay baska oo inta badan ay bulshadu isticmaalaan waa tan nafiisa yuusuf agaasimaha fulinta ee hay-adda nagaad public transport weeyaan basku caruurihii yarraabaa la saaraa maanta hooyooyinku waxa weeyaan dee dadka duruufta umay wada saamaxin inay raacaan muxuu ahaye gawaadhi kale oo ay gawaadhi leeyihiin wuxuu ahaa kii keliya ee la raacayay hooyada adeega tegaysaa raacaysay caruuraha gelin hore iyo gelin dambeba muxuu ahaye iskuullada ka keenayey hablaha jaamacaduhu raacayeen sideebay bulshadii ugu kalsoonaan karaysaa maanta basaskii la raacayay baska laftarkiisu waxa weyaan dadkii ka shaqaysanayay soo iyaga laftarkooda dhaqaalo la-aani ku iman mayso marka basaskii laga baqdo ee la raaci waayo waa runtii arrin aada u foolxun maalin walbana isa soo taraysa de waxaanu leenahay anagu madaxweynaha uun baanu la hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxay haydin waqti dhow markii maxay hayday aan kala hadlay arintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa ballanqaad fiican buu noo sameeyey waxaan leenahay arintani waxa ay u baahan tahay in si degdega looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
cabsi xoogan ayaa laga qabaa in dagaalka gobolka tigre ee etoobiya uu isku bedelo mid qowmiyadeed iyadoo xiisada u dhexaysa mucaaradka tigre iyo gobolka amxaarada ay cirka isku shareerayso muran dhuleed awgeed warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka a f b waxa ay noo haysaa sahre ciidla nuur asfow abera wuxuu ka qaxay gurigiisa oo ku yaalay waqooyiga galbeed ee dalka etoobiya muddo soddon sannadood ka hora isagoo xilligaasi lug ku galay dalka suudaan asfow oo ka soo jeeda qoomiyadda amxaaradu muddada intaa leeg ee uu dalkiisa dibadda kaga maqnaa wuxuu maalintii ka shaqayn jiray qodista musqulaha dhismayaasha xafiisyada ee ku yaala magaalada khartuum habeen iyo maalinna wuxuu niyadda ku hayay inuu mar uun dalkiisii dib ugu laabto bishii hore ayay riyadiisii u rumowday oo uu ku laabtay magaalada xumeera oo uu ka tegay isagoo dhowriyo toban jira soo guriya noqoshada asfow iyo dadka kale ee la midkaa ee kasoo jeeda qoomiyadda amxaaradu waxay qayb ka ahaayeen mashruuc loogu talagalay dheelitirka awoodaha ee dalkaasi isaga oo gobolka tigreyna uu ka socday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa t b l f dagaalkaasi oo haatan socda muddo sideed bilood ah islamarkaana sababay macaluul baahsan iyo dhimashada kumanaan qof ciidamada tigreyga ayaa mar kale gacan ku haynta magaalada makeele ee caasimada gobolka tigrey iyo magaalooyin kale kala wareegay ciidamada daacadda uwa ra-iisul wasaare abiy axmed tigreygu waxay haatan diiradooda u jiheeyeen dhinaca gobolka amxaarada asfow iyo dadkii la midka ahaa ee dhowaanuun soo guryo noqday waxaa haddana soo food saaray walaac horle amxaarada iyo tigreyga waxaa ka dhexeeya loolan adag oo muddo aada u dheer soo jiray asfaw wuxuu ka mid ahaa shan iyo toban kun oo qof oo ah dufcaddii ugu horreysay ee xukuumadda abiy axmed ay dib ugu soo celisay dalka ee kasoo guryo noqda dalkii ay qaxootiga ku ahaayeen ee suudaan asfaw oo haatan isaga iyo xaaskiisa iyo toddoba ciyaalo oo ay dhaleen ay ku nool yihiin gurigooda oo ku yaala magaalada humeera ayaa sheegay inaanu mar dambe ogolaanaynin in ay barakiciyaan isagoo la hadlaya wakaaladda wararka ee a f p ayuu yidhi waxay qorshaynayaan inay mar kalena baabiiyaan laakiin waanu joogaynaa wax kasta oo dhacaya sidaannu ilaahay ka rajaynayno markani waa markayagii qoomiyadda tigreyga ayaa xukunka dalka etoobiya la wareegtay markii ay dhacday xukuumaddii mingisto xaylamaane sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii waxaanay tigreygu awoodda hayeen muddo toddoba iyo labaatan sannadooda muddadii xukunka tigreyga badi amxaaradu dalkaasi way ka maqnaayeen waxaanay u yaqaanaan wakhti aada u qadheedh oo soo maray sanadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii markii uu xukunka la wareegay ra-iisul wasaare abiy axmed t b l f waxay noqotay awood ka dhan ah dowladda waxaana bilowday kacdoonna xukuumadda lagaga soo horjeedo waana ta keentay in horaantii bishii noofembar ee sanadkiina dhaafay uu bilowdo dagaalka haatan socda saraakiisha amxaarada ayaa bilaabay xafiisyo ismaamulka gudaha ah oo cashuuro ururiya islamarkaana dugsiyadii waxbarashada ku soo rogay inay ardaydu wax ku bartaan afka amxaariga waxaanay deegaanada qaar ka sameeyeen dhul kumanaan guri looga dhisayo amxaarada soo guryo noqonaysa ee markii hore dalka dibaddiisa ku maqnaa sayuun berehaan oo beeroolo ah ayaa ka mid a dadka dhulka cusub ee ay degayaan loo qoondeeyey berehaan ayaa sheegay in inkasta oo da-diisu ay tahay siddeed iyo konton jir haddana haatan uu noloshiisu ay bilow ahayd mar ay dhowaan wariyayaal ka tirsan wakaaladda wararka ee a f p ay booqdeen goobaha ay colaaduhu ka socdaan ee dalka etoobiya ay dadka badankoodu u sheegeen inay noloshooda haatan mar kale u cabsanayaan mahadsanid saare cidla nuur oo noo soo jeedinaysay warbixintii a f b
mintidiinta taalibaan ayaa digniin u diray dalka turkiga in uu dib uga fiirsado heshiiska uu la gaadhay maraykanka ee dhigaya inuu sugo amniga garoonka diyaaradaha ee kaabuul marka ay ka baxaan ciidamada kale ee nato warbixintan oo uu soo diray wariyaha v o a ayaa iskuul waxaa soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan digniintan ayaa timid iyada oo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo cusub oo dagaal oo dadka dhaliilsan ay sheegayaan in daalibaan ay qorsheynayso inay awood militari kula wareegto afghanistan iyaga oo ka dhag adeegaya ballanqaadkoodii nabadeed taasoo sare u qaadaysa inuu dhaco dagaal sokeeye maraykanka ayaa weydiistay dalka turkiga in ay sugaan amniga garoonka diyaaradaha ee kaabuul kadib markii dhammaan ciidamada xulafada maraykanka iyo neto ay ka baxaan dalka dhammaadka bisha soo socota madaxweynaha dalka turkiga rajib tayib erdogan ayaa sheegay jimcihii isagoo aan faahfaaxin ka bixinin inuu washington kula heshiiyey sida hadalka loo dhigay baaxadda ku saabsan si loo sugo amniga iyo maareynta garoonka diyaaradaha daalibaan ayaa waxay cambaaraysay heshiiskaasi oo ay ku tilmaantay mid laga carooda waxaanay ka codsadeen dowladda turkiga inay dib u eegis ku samayso go-aankeeda waxaan u tixgelinaynaa joogitaanka ciidamada shisheeye ee waddankeenna hooyo ee waddan waliba sabab kasta ha lahaadee inuu yahay sida hadalka loo dhigay haysasho kooxda ayaa hadalkaasi waxay ku sheegtay war-saxaafadeed kordhinta haysashada waxay kicin doontaa shucuur ciil iyo cadaawad ka jirta gudaha dalkeenna oo loo qabo saraakiisha turkiga waxaanay dhaawici doontaa xiriirka labada dhinac ayay kooxdu sheegtay amniga iyo habsamee socodka garoonka caalamiga ah ee xamiid karzai ee caasimada afghanistan ayaa muhiim u ah ilaalinta wakiilada diblomaasiyadeed iyo ururada ajaanibta ah ee ka howlgala magaalada kaabuul halkaas oo qarax bam uu talaadadii ku dilay ugu yaraan afar qof colaadaha ka dhacaya meelo kale oo afghanistan ka mid ah ayaa sidoo kale usii darsaday heerar aan horey loo arag wasiirka gaashaandhigga turkiga holusia akar ayaa saxaafadda u sheegay kadib shirkii golaha wasiirada ee fiidnimadii isniinta in turkigu ogolaaday qodobada qaar ka mid ah dhigiisa maraykanka ee ku saabsan socodsiinta garoonka waxa uu sheegay in ka shaqaynta heshiisku uu socdo haddii garoonka diyaaradaha uusan shaqayn waxay noqonaysaa in wadamadu ay dib ugala laabtaan howlahooda diblomaasiyadeed halkaasi ayuu yiri akaar boqolaal ciidamo maraykan ah ayaa la filayaa inay sii joogaan caasimada afghanistan iyaga oo ilaalinaya xarunta safaaradda maraykanka ee ku taalla halkaasi xoogaga daalibaan ayaa si baaxad leh u kordhiyey gacan ku-hayntooda dhuleed ee guud ahaan dalka afghanistan iyaga oo xoog kula wareegay degmooyin fara badan iyagoo aan wax iska caabin ah la kulmin tan iyo markii ciidamada maraykanka ay si rasmi u bilaabeen inay ka baxaan dalka horaantii bishii may xaaladaha badankood ayaa ciidamada dowladdu waxa ay dib ugu gurteen meel nabadgelyo ah amaba waxay isu dhiibeen fallaagada guulihii laga gaaray dagaalka ayaa daalibaan waxa uu u suurtogeliyey inay si wax ku ool ah u hareereeyaan magaalooyinka waaweyn ee afghanistan oo ay ku jiraan caasimadaha gobolada magaalada washington ayaa xogayaha saxaafadda ee bentagonka john kirby waxa uu isniintii sidoo kale ka dhawaajiyey in daalibaan ay qorsheynayso inay xoog militari kula wareegto xukunka waddanka way ku caddahay waxa ay samaynayaan inay leeyihiin naqshado maamul oo heer qaran ah waa ay ku caddahay waxay samaynayaan in ay rumaysan yihiin in uu jiro xal militari oo lagu soo afjaro khilaafka ayuu kirby u sheegay wariyaasha waxaan sii wadnaa inaan aaminsannahay in dhammaadka iyo xasiloonida iyo xalka ugu macquulsan ee dagaalkani uu yahay mid siyaasadeed mid loo maro gorgortan diblomaasiyadda ah ayuu kirby carabka ku adkeeyey maamulka afghanistan ayaa wacad ku maray inay difaacayaan oo ay ka celinayaan kooxda daalibaan magaalooyinka waaweyn iyagoo sheegay in ciidamada ammaanka ay dileen boqolaal ka mid ah kooxda kacdoonka wadda maalmihii lasoo dhaafay kaabuul ayaa sidoo kale ka biyadiiday kuna dhaleeceysay wadamada gobolka inay xoojiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin daalibaan si ay u raadiyaan heshiis nabadeed oo dagaalka ah wafdi ka socda daalibaan ayaa u socdaalaya wadamada gobolka xili weeraradiisa waxashnimada ahaa ay ku dhinteen in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo qof barakiciyeen in ka badan laba boqol oo kun oo dadkeenna ah khalkhal geliyey kala dambeyntii bulshada iyo nolosha iyo dhaqdhaqaaqyadii dhaqaale ee tobannaan degmo ayay tiri wasaaraddu daalibaan ayaa waxay la wareegeen afghanistan kadib markii ay ku guuleysteen dagaalkii sokeeye ee kun iyo sagaal boqol iyo sagaashameeyadii waxaana ay soo saareen sharciyo adag oo islaami ah oo lagu xukumo dalka ay colaaduhu ragaadiyeen ka hor intaan lagaga saarin duulaankii shisheeye ee uu hogaaminayay maraykanka dabyaaqadii sanadkii laba kun iyo kow mahadsanid caashe ibraahin aadan oo noo soo koobaysay warbixintii uu soo diray wariyaha v o a ayaa iskuol
dowladda yeman ayaa sheegtay inay dhul cusub ka qabsatay maleeshiyada xuutiyiinta iyadoo dagaalka gobolka maarib uu weli socdo khasaaraha dagaaladan ayaa la sheegay inuu aada u sarreeyo warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni ciidamada dowladda yemen ayaa sheegay inay guulo cusub ay ka gaareen maleeshiyada xuutiyiinta ee shiicada agaga dagaalka ee galbeedka gobolka maarib ee dalka yemen warbaahinta taageerta dowladda sunniga ee caalamka aqoonsan yahay ayaa sheegtay inay guulahaasi ay gaareen iyaga oo taageero ka helaya ciidamada isbahaysiga sunniga oo ay horkacayso dowladda sacuudi arabiya xarunta warbaahinta ciidamada yemen ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada oo diyaaradaha isbahaysiga taageerayaan in ay xoreeyaan goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyada xuutiyiinta ee ku sugan jihada hore ee gobolka maariba warka xukuumadda yemen ayaa lagu sheegay in khasaaro baahsan ay u geysteen dagaalyahanada shiicada ee kooxda xuutiyiinta warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale soo bandhigay muuqaalo video ah oo qayb ka ah dagaalada ciidamada yemen ay la galeen maleeshiyada xuutiyiinta ee ka socda aaga halhalan ee galbeedka maariba bayaanka dowladda yemen ayaa lagu xusay in ciidamada dalkaasi ay ka hortageen weeraro ismiidaamin ah oo ay geysan lahaayeen maleeshiyada xuutiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda iiraan weerarada iyo duqaymaha sida wadajirka ay u fuliyeen ciidamada yemen iyo kuwa xulufada sunniga waxaa lagu baabi'iyey saanado hub ah iyo weliba burbur xoogan oo loo geystay fariisimo maleeshiyada xuutiyiinta ay ku lahaayeen galbeedka gobolka maariba ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda yemen dhinaca kale saraakiisha kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa sheegay in dagaalo qaraar ay ka dhaceen saacadihii ugu dambeeyey qaybo ka mid ah gobolka maariba warbaahinta xuutiyiinta oo aan sheegin wax khasaare ah ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weeraro uga yimid dhinaca dowladda yemen iyo waxa ay ugu yeereen isbahaysiga duulaanka ku ah dalkaasi yemen arrimahan ayaa imaanaya xili dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda yemen iyo falaagada xuutiyiinta lagu dilay saddex boqol iyo labaatan dagaalyahan oo labada dhinac ah toddobaadkii hore waa sida saraakiisha caafimaadka iyo kuwa amniga ay sheegeen ee dalkaasi horaanta bishan dowladda yemen oo gacan ka helaysa isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudi arabiya ayaa qaaday howlgal milatari oo ay dib uga qabsadeen dhulka ay haysteen xuutiyiinta shiicada ahi yemen waxa ay ku jirtay dagaal sukeeye tan iyo sanadii labada kun iyo afar iyo tobankii markaasoo ay xuutiyiinta ay cagta mariyeen inta badan waqooyiga dalkaasi oo ay qabsadeen caasimadda sanca taasoo ay ku qasabtay dowladda caalamka aqoonsan yahay in laga masaafuriyo dalkaasi islamarkaasina isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga ayaa dagaalka soo galay sanadii xigay si ay u difaacaan dowladda sunniga ee taagta daran ee dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
hanaanka garsoorka ee soomaaliya ayaa u shaqeeya sidii uu ahaa xilligii ay jirtay dowladdii milatariga hadda oo waddanku federaal yahay waxaa weli maqan maxkamaddii dastuuriga ahayd iyo shaqadii golaha adeega garsoorka haddaba maxaa hortaagan in soomaaliya ay yeelato nidaam cadaaladeed oo la jaanqaadi kara nidaamka federaalka ee hadda jira wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow ayaa arrimahaasi ka waraystay wasiirka cadaaladda cabdulqaadir maxamed nuur jaamac
hanaanka cadaaladda ee dalka waa hanaankeenii hore oo cadaaladeed oo dalka ka jiray annaga dowladdu guud ahaan inta federaalka hadda loo guuray hanaan cusub maynan yeelan laakiin dadaaladii ay wasaaradda iyo maamul goboleedyada wasaaradahooda cadaaladda ay sameeyeen waxaan soo dhadhoweynay hanaan cadaaladeed oo federaala oo dalka uu ku shaqeyn doono kaas oo haddeer meel dhexe noo maraayo oo gebagebo uu yahay aan rajaynayno in mustaqbalka dhow aan yeelan doono hanaan cadaaladeed oo federaala laakiin kanaan hadda ku shaqeyno waa kii hore oo dowladdii dhexe ay ku shaqeyn jirtay iyada oo shuruucyada qaarkood wax laga hagaajiyay kaasaan hadda ku shaqeyna
kii magaalada jowhar waxaa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen wasaaradaha cadaaladaha maamul goboleedyada iyo wasaaradda cadaaladda ee dowladda soomaaliya waxaa looga hadlay isla gartay hanaanka cadaaladda soomaaliya ee u shaqeynayso iyadoo wasaaradan aad hadda wasiirka ka tahay ee qaatay doorka hogaaminta hanaanka cadaaladda ee soomaaliya ilaa hadda lama hirgelin maxaa hortaagan
waa waa sax halkaas heshiis baa lagu soo kala saxiixday heshiiskii halkaas lagu soo kala saxiixday waxaa la keenay xukuumadda xukuumadda wax isbedel ku sameysay isbedelkii lagu sameeyey baa xoogoo maaragta maamul goboleedyadu ay ay yiraahdeen in dib loogu laabto waaye arrinkaas wasaaradda stiil way wadaa waxaa la tashi la wadnaa maamul goboleedyada haddii ilaah yidhaahdo oo wakhtiga noo saamaxana waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabayno intaan anigu joogno hadday suuroobi weydana xukuumadda soo socota ayaa soo gebagabeyn doonta insha allah waxaad iiga warantaa hanaanka garsoorka soomaaliya iyo sidaad hadda maxkamadaha gobolka banaadir ku yaala iyo guud ahaan soomaaliya inta aad gaartaanba siday u shaqeeyaan
maxkamaduhu heerarkoodii kala duwan ayay ku shaqeeyaan oo sida aada la socoto waa saddex darijo oo aada u muhiima heerka maaragta gobolka iyo raacfaanka iyo maxkamadda sare xaqiiqdii shaqooyin aada u waaweyn ayay dalka ka qabtaan garsoorkii dalka oo dhan ayay ka shaqeeyaan bulshada soomaaliyeed ayay u adeegaan hay-adaheedii kala duwan wax walba oo laisku soo qabsado dalkeena shuruuc baa uga taalo maxkamaduhuna shuruucdaas iyagoo isticmaalayo ayay dalka guud ahaan cadaaladiisa iyo sistamkiisa ku kalsoonaashihiisa ay ka shaqeeyaan maadi ha ka gaadho inta ay joogeen tiimka hadda jooga xeer ilaaliyaha iyo guddoomiyaasha maxkamadaha iyo ka maxkamadda sare intay joogeen isbedel fiican iyo neecaw qabow ayay dadku dareemeen dhanka cadaaladda annagana guud ahaan siyaasadda cadaaladda waa kala shaqeynaa laakiin ma jirtaa in garsooro dacwooyin culculus galaya mushaar ahaan ama gun ahaan afar boqol oo dollar lacag u dhiganta uu qaato iyadoo ay dhici karto waxa lagu aaminaya in ay tahay dacwooyin culus inuu galo soo taasi nidaamka cadaaladda dhibaato kuma noqon karto in dadka soomaalida ay helaan garsoor wanaagsan arinka dhaqaalaha waa kuu sheegay dowladdu waxay leedahay grades ay ku bixiso mashaaraadka ay ku bixisay leedahay gradeskaas mashaaraadka lagu bixiyana qofba heer buu uu ka joogaa sidaa daraaddeeda marka anigu maka maaragta faahfaahin kari hebel mashaar hebel buu qaataa hebel mashaar hebel buu qaataa taa marka waxaa isleeyahay waa su-aal wasaaradda maaliyadda qusayso laakiin guud ahaan in garsoorku uu helo dhaqaalo ku filan iyo nolol ku filan inuu helo dadaalaadka aniga ka wasiir ahaan mas-uuliyadda gaarka ii saaran bay ka mid tahay waanu ku dadaalaa xukuumaddana guud ahaan waynala wadaa arrinkaas in maaragta garsoorayaashu nolol ku filan ay helaan gareedyada ugu muhiimsan ee dowladdu ay wax ku bixisan ay wax ku helaan haddana intoodii badan gareed e bay wax ku qaataan wayna fiican yihiin hanaanka masqumaasuqa ee wasaaradda cadaaladda laga sheegi jiray maxaad ka qabataan shaqo fiican aan ka qabanay waxaan sameynay istraatiijiyadii lagula dagaalami lahaa musuq maasuqa sharcigii baarlamaanka waa marsiinay guddigii la dagaalanka musuq maasuq waa dhisnay waa shaqo bilaabayaan haddii ilaah yidhaahdo dadkii lagu tuhmayey inay garsoorka musuq maasuqa badankooda xilalka waa laga qaaday maadi ha ka gaadho madaxweynaha iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan iyo xeer ilaalinta way ka shaqeeyeen annagana siyaasad ahaan waa kala shaqeynay stiilna way socotaa reformku roma hal maalin kuma dhismin dadaalka garsoorka weli waa wadnaa waa tahay soomaaliya waxyaabaha aadka looga cabanayay sanadihii ugu dambeysay waxaa ka mid ahaa in afar dhibic shan meel kasta lagu eego meelaha dadku ay aadka uga cabanayeen waxay ahayd in garsoorka soomaaliya iyadoo dadkii xirfadii lahaana la magacaabaya haddana afar dhibic shan aan lagu fiirin oo qofka aqoonta uu leeyahay meesha lagu keeno arintaasi gorma wax laga qabanaya afar dhibic shan waa musiibo soomaalidan haysato waa musiibo qaran dee duruufaana keentay oo haddeer anaga waxba kama bedeli karno laakiin garsoorku haddeer qofkii mudnaa iyo ciddii mudneed ayaa loo xulaa annaga haddeer inta aan anigu ka ogahay laguma mashquulo afar dhibic shan laakiin soomaalida sideedaba afar dhibic shanta laftirkeeda qof wanaagsan ka heli kartaa adigoo eegaya afar dhibic shantii laftirkeeda ayaa qofkii ugu wanaagsanaa ugu shafaafisanaa oo ugu cadaalad wanaagsanaa aad ka xuli kartaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee dowladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo u waramayey wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow
waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida rogaal celisa iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed ayaa maanta wacad ku maray inuu iska caabin doono waxa uu ugu yeeray cadowga etiyoobiya kadib markii mucaaradka gobolka tigree ay bilaabeen howlgal cusub oo ay ku qabsanayaan dhulal waannu isdifaaci doonnaa iskana caabin doonnaa weerarada cadowgeenna gudaha iyo dibadda annagoo sidoo kale ka shaqayn doonnaa dadaalada bini'aadamnimo ayuu abi ku yidhi bayaan lagu daabacay twitter-ka ciidamada tigree ayaa toddobaadkan soo xusboonaysiiyey weerarada ay ka fulinayaan gobolka tigree ee waqooyi iyagoo guulo ka sheegtay dagaalo dhowr ah laba toddobaad kadib markii ay dowladda federaalku ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah waxay tani ka dambeysay qabashadii ay kula wareegeen magaalada caasimadda ah ee makelle taasi oo weji cusub u yeeshay dagaalka sideeda bilood ka socda gobolka tigree oo ay ku dhinteen kumanaan qof boqolaal kun oo qof oo kalena ay ku barakaceen madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa arbacada maanta ah tegaya aqalka koongareeska ee capitol hill isagoo la kulmaya xubnaha sanadka ee xisbiga dimuqraadiga kadib markii sharci dejiyaashu ay ku dhawaaqeen heshiis ku kacaya saddex dhibic shan trilyan oo dollarka maraykanka ah kaasi oo ah qorshe lagu ballaarinayo kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka ee dadka waayeelka ah isbeddelka cimilada iyo barnaamijyada lagu caawinayo qoysaska sida uu yidhi hogaamiyaha aqlabiyadda ee sanadka jack shumer xirmadan ayaa noqonaysa maalgelintii ugu weyneyd ee muddo tobaneeyo sano ah ay helaan dadka dabaqada dhexe ayuu shuumar yidhi senator mark waner oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka virginia ayaa wariyaasha u sheegay in xirmadan ay ku jirto qorshaha daboolaya kharashka ku baxaya barnaamijyadan inkastoo uusan senatarku faahfaahin sida lagu daboolayo qarashka haddana madaxweyne biden ayaa riixaya in kor loo qaado canshuurta laga qaado taajiriinta iyo shirkadaha waaweyn jamhuuriyiinta ku jira koongareeska ayaa diidan korarka canshuurta noocaas ah kadib markii ay dhimeen cadadka canshuurta ay shirkaduhu bixiyaan xilligii maamulkii madaxweyne donald trump si qorshahani u guulaysto waxaa loo baahnaan doonaa in dhammaan kontonka xubnood ee aqalka sanadka uga jira xisbiga dimuqraadigu ay taageeraan
dalka kanada si lamida dalalka kale ee caalamka qaadashada talaalka covid sagaal iyo toban ma aha mid qasaba balse waxaa jira shuruudo adag oo karantiin ka mid yahay oo marka ay dadku ka yimaadaan safaro dibadda la gelinayo haddii aanay qaadanin talaalka wariyaha v o a ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta noo soo diray inta badan dadka reer kanada oo kuwa gobolka ontario ay ka mid yihiin waxay si xawliya u qaadanayaan talaalka covid sagaal iyo toban iyadoo aanay jirin cid ku qasabtay balse u samaynaya midaasi badqabkooda iyo kan dadka ku xeeran dowladda ayaa marar badan ku dhiirigelisa dadka inay qaataan tallaalka iyagoo u caddaynaya inuusan ahayn mid qasaba balse durbe waxaa soo baxaya in kuwa qaatay tallaalka aysan la mid ahayn kuwa aanan qaadan marka ay timaado dhanka safarka shantii bishan ayay dowladda kanada ku dhawaaqday in dadka qaatay labada tallaal ee covid sagaal iyo toban aanan laga doonayn karantiilka afar iyo tobanka maalina oo uu ku jiro kan hoteelada ay dowladdu qorshaysay ee uu qofka iska bixinayo lacagta saddexda maalin ee ugu horeysa karantiilka halka kuwa aanan tallaalnayn ama qaatay hal tallaal oo keliya laga doonayo karantiilkaasi laakiin arrinkan ayaa u muuqda mid aanan ku ekayn safarada oo keliya kollejka seneka oo xarumo badan oo waxbarasho ku leh gobolka ontario ayaa hadda waajib uga dhigay ardayda iyo shaqaalaha xarumahooda inay qaataan tallaalka covid sagaal iyo toban ka hor inta aysan ku laaban goobaha waxbarashada bisha sebtembar ee sanadkan waxaan rumaysannahay in qof kasta uu iska tallaalo xanuunkan dilaaga ah ee covid sagaal iyo toban si ay u badbaadiyaan caafimaadkooda iyo kan dadka kale tallaalku ma ahan mid qasab ka ah ontario marka siyaasadda tallaalka ee saneka waa mid quseeya ardayda iyo shaqaalaha imaanaya xarumaha ee waxbaranaya ama baraya sidaasi waxaa war-saxaafadeed ku sheegtay caroline creg oo ah afhayeenka seneca college afhayeenka seneca ayaa intaasi ku dartay in kuwa doorbida inaysan istallaalin ay waxbarashada ku qaadan karaan qaab onlinea seneca college ayaa xarunta waxbarasho ee ugu horeysay ee qasab uga dhigta ardayda inay qaataan tallaalka haddii ay doonayaan inay ku laabtaan fasalada toddobada bisha sebtembar ee sanadkan jaamacadaha ryerson iyo toronto ayaa xili sii horeysay ku dhawaaqay qorshe ay ku doonayaan in ardayda dhex degan jaamacadaha laga rabi doono inay istallaalaan balse kuma xirin tallaalka kulaabashada fasalada maxamed xasan wuxuu wax ka bartay jaamacadda ryerson ee magaalada toronto waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan in ardayda qasab loogu dhigo qaadashada tallaalka covid
in qofka uu dawo qaato noocay doonto ahaatee waa qofka iyo akhyaarkiis lagumana qasbi karo waxay doonto ahaatee dawadaas institution ka hala ardayda lacag oo ku xiran tahay dabcan dee clientskiisa u badan arday yihiin inuu tallaabo noocaasa qaato waxaan arkay waa laga fursan karay haddii la rabo in tallaalka la dhiirigeliyo waxaa jira wadooyin kale oo lagu qancin karo ardayda inay inay tallaalka qaataan for example waxaa kamid a waxyaalaha la samayn karay inay horta sugaan in boqolkiiba toddobaatan in ka badan dadka dalku istallaalaan midda kaleo maaragtay runtii keeni kadha inay go-aankan lagu degday waxaa kamid ah jaamacadaha ama kolleejyadu dadka yimaadada waa dhalinyaro waa dad caafimaad qaba kollejka saneeka weli ma aysan dhammaystirin siyaasadooda la xiriirta tallaalka sidaa darteed ma cadda in kuwa qaatay labada tallaal oo keliya loo ogolaanayo inay ku laabtaan fasalada iyo in sidoo kale loo ogolaan doono kuwa qaatay halka tallaal ee uu u harsan yahay tallaalka kale dadka qaar ee ontario ayaa qaba in iskuullada laftoodu ay suuragal tahay in ardayda ka weyn labaiyo toban sano jirka lagu qasbo inay qaataan tallaalka covid sagaal iyo toban marka la gaaro kulaabashada dugsiyada farxaan cali jimcaale ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan waxay muhiim ugu tahay inay ku laabtaan iskuullada waxaa macquula in la yidhaahdo ardayda aanan qaadan labada tallaal waxay qaadanayaan optionka online inay ku qaataan waa macquul weli lama dhihin laakiin waa suuragalnimo dad badan ayaa aaminsan in caqabado kale ay la soo gudboonaan doonto mustaqbalka dhow dadka aanan qaadan tallaalka covid sagaal iyo toban waa kan mar kale maxamed xasan qofkii wadanka joogay ee aan tallaalka qaadan haddii uu rabo inuu shaqo raadsado tusaale ahaan badanaa shaqooyinku waxay kugu xirayaan tallaal inaad qaadatid ugu yaraan hal doos inaad qaadatid gaar ahaan haddaad kasii shaqaynaysid sektarada caafimaadka ee frontlineka loo yaqaano dadka aan istallaalin waxay u badan yihiin dadka markii horeba shaqa la-aantu baahsan ee haysay ay ka mid yihiin dadka madowga dadka kalarka ah haddii marka adigoo shaqa la-aantii ay communitiga ku badnayd haddana lagu helo excuse kale oo shaqada lagugu diido runtii taas caqabad weyn iyo iyo waxay ku noqonaysaa dhibaato soo gaarta communitiga in ka badan siddeed iyo toddobaatan boqolkiiba dadka reer ontario ayaa qaatay hal tallaal oo covid sagaal iyo tobana halka ku dhowaad shan iyo konton boqolkiiba ay qaateen laba tallaal xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya xasan kaafi qoyste
soomaaliya waxa ay samaysatay jadwal doorasho kaasoo tilmaamaya in ugu dambeyn bisha oktoobar ee soo socota la doorto madaxweynaha cusub haddaba doorashooyinka dadban ee lagu wado in dhowaan ay ka bilowdaan dalka gudihiisa ma ku dhici karaan qaab daahafurnaan ah oo ay cadaaladi ku dheehan tahay waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed maxamuud xasan baasto oo ka mida siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo nabadoonbedel jaamac xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka waxaana hadalka ku horeynaya baasto bismillaahi raxmaani raxiim run ahaantii marka hore waxaan u mahadcelinayaa abwaanka soomaaliyeed master bedel iyo bahda v o a iyo shacbi weynaha soomaaliyeed ee dhegaysanaya dhammaantood intaa kadib haddaan ciwaanka gadaal u raaco doorashadu ma ahan doorashadii qof iyo cod ahayd ee rabitaanka shacbiga soomaaliyeed loo tartamayay hoggaankii dalkan hagila ee waxaa weeye doorasho dadban doorasho dadbanna labaatan sannadood ayay dalka ka dhacaysay dhowr madaxweynea lagu soo doortay khibrad ahaan iyo tal ahaanna dadka soomaaliyeed way garan karaan inaysan ahayn doorasho ku dhisan cadaalad doorasho waxaa weeye ku salaysan musuq iyo boob iyo dhac iyo hoggaan aan hadba dhibaato maahan aan waxba soo kordhinayn lagu dooranayo xildhibaano aan tayo lahayn lagu dooranayo taana waxaa keenaya waa korrubshanka dhexdeeda lagu samaynayo wixii la soo maray labaatankaa sannadood doorashooyinkii ahaa cadaalad darradii ay sameeyeen musiqii hoggaankii ku soo baxay oo aan qiimayntiisii garan karno waxaasoo dhammi waxay ku tusayaan innaba ha la ekaatee midda hadda la qabtay iyo mid horeba inta soomaaliyu ku jirto hoggaan doorasho dadbani lugooyo iyo masiibo iyo dowlad la-aan iyo hoggaan la-aan iyo waxqabad la-aan unbaa la fadhiisanayaa mahane wax waxtarmaad u ah dadka soomaaliyeed ama marxaladda uu ku jira ka saari karaa kama imaanayso haye nabadoonbedel bismillahi raxmaani raxiim anigu saaxiibkay lama qabo fakerkaas waxaan la qabaa doorashadani inay ka cadaalad fiicnaan doonto doorashadii ka horreysay iyo kuwii kaleoo ka horreeyey waana sababaynayaa horta sideeda doorasho qof iyo coda ilaa la gaaro doorasho fiican ma helayno taas waan ku raacsana laakiin laf waliba say u jabtay u dhutisaabaa la yidhi ya inaanu doorasho dadban gallo dalkeenna kala googiisa iyo burburkiisa iyo amni darradiisaa keenaysa kow waxaa laga tusaale qaatay marka doorashadii lix iyo tobankii u dambeysay tii kale ka horreysay wixii corruption lasoo maray yaa tusaale laga qaatay tusaaladaa markii laga qaatay waxaa weeye inaan tani cadaalad ku dhacdo boqolkiiba toddobaatan haddayna boqolkiiba boqol tegin anigu aad baan u aaminsanahay sababta oo ah ninka hogaaminaya dowladda doorashada waa ra-iisul wasaaraha maanta xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waa nin daacada waa nin muxaafid iyo mucaaradba ay aamineen aada iifaan horta doorashadii ka horreysay waxaa hogaaminayay madaxweyne tii lix iyo tobankii cid muxaafida iyo cid muxaafida oo ku heshiisay ma jirin dowladii baa heshiiyaama hogaaminaysay xildhibaanadii laaluushka ku bixiyey ee waayey xilkoodii waayey maantana ku khamaari maayaan lacag kale midda kale la heli maayo boqol iyo kow ergey lacag lagu khamaaro marka u horeysa halka kursi waxaa u tartamaya toban xildhibaan tobanka xildhibaan waxaa laga qaadayaa min toban kunoo diiwaangelina oo dowladdu ka qaadaysa kow lacagtaas xaggee laga keenayaa anigu waxaan qabaa marka doorashadaasi haddayna boqolkiiba boqol cadaalad u dhicin waxay u dhacaysaa boqolkiiba toddobaatan sideetan cadaalad bay u dhacaysaa saasaan aaminsan haadeer basto maxaad ku sababaynaysaa in doorashooyinka soo socda aanay qaab cadaaladaha ku dhacaynin waxaan sabab uga dhigayaa waxyaabo badan oo aan sheegayo oo bulshada soomaaliyeedna ay markhaati ka tahay waa qodobka koowaadee doorasho dadban oo afar goor dhacday oo dalka soomaaliya ka dhacday afartuba dad cirka ka soo dhacay ma wadinee dadka soomaaliyeed baa la dooranayay wax isbeddelihii marka ma muuqdaan waxaana daliil u ah guddigii doorashadoo la magacaabay baa la diiday oo layidhi waa guddi corrubshon waxay laga saaray qayb ka midi soomaaliduna waxay tidhaahdaa alifkii ka hallaaba alif axmaale albaqra kaba toosa mar haddii guddigii koowaadba uu khaldamay oo laysku qabsaday oo lagu dagaalamay oo la kala hufay waxay daliil u tahay hordhac inaysan toos wax u dhacayn qodobka labaadoon ku darayaana waxa weeye waa qabiil baa wax lagu xulaya qabiil iyo qaranna meel ma wada galaan marba wuxuu hadday qabiil yihiin oo qoysas iyo oday iyo erga iyo waxaas ay yihiin ee aysan hayn matalaad shacab oo dad soomaaliyeed oo isku tegay aysan qof dooranayna qabiil wax lagu dooranayaana wax ka soo baxayahay ma jiraan waa qodobka kaleo saddexaad waxa weeye madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ahi waxay heshiis ka yihiin sidii ay u soo laaban lahaayeen iyaguna dowlad goboleedyadoodii madaxdanina u soo laaban lahayd nabadoonbedel waxaad sheegtay in doorashadu ay qaab cadaalada ku dhici doonto maxaa arrintaasi daliil u ah waxaan ku sababaynayaa adeer oo sababteeda ah laba goorood horaa la habaabay qofkuna mar walba meeshuu u habaabo inuu haddana u habaabo caqli maaha waxaanu ku habownay doorashadii labaiyo tobankii waxaanu ku habownay doorashadii lix iyo tobankii maanta tii maaha lagu habaabi maayo shacabka soomaaliyeed wuxuu u heelan yahay qofka mateli kara inay soo doortaan erge kastaaba inay soo doorato inaan corruption iyo musuq maasuq iyo lacag waxba lagu dooran waanu aragnay wax meeshayna dhigtay baanaan aragnay waxaa kuu soo haray soomaalidu waxay horta ka gudbilaadahan kuu sheegay kitaab la yidhaahdo arma arma haddii sidan la yeelo ay sidan dhacdaa kitaabka inta la haystana meel gaari mayno doorashadii dadki shacabkaha waa bislaaday xildhibaanka wax doonayaa laftiisu lacagtiisa inuu ku khamaaro ma rabo oo xil inuu heli iyo inuu waayayo uuna kala hubin inuu shan boqoloo kun toddoba boqoloo kun lix boqoloo kunoo doolar ku bixiyo caqliga ma galayso waxaa weeye marka shacabkuna waa bislaaday xildhibaankana lacag intaa dhan uu ku khamaarma maba heli karo erga boqol iyo kow ah wax la siiyo oo jiif rabta oo cunto rabta oo hoteel rabta oo transboort rabta iyo lacag kaloo la siiyo xaggee laga keenaya mafaat dadku warka wuxuu u fahmay in maanta ninka wax qaban kara la doorto waana la doonaya midda kale waxaa isku haya ra-iisul wasaare aan asagu musharax ahayn oo aan xil doonayn oo raba gobolkii dhawaaq ka yeeraba inuu tago oo xaliyo arinteeda ay ka go-an tahay guddigii dhawaaqa yeeraba inuu u tago oo iraa joojiya waxaan waxaanad ogaan doontaa ilaahay hadduu ina gaarsiiyo halkii xildhibaanay khalad ku soo baxaba ayadoo ekis la saaray yaad arki doontaa oo la leeyahay dib baa loo dhigayaa doorashadiisa oo inta saxda ku soo baxay ay madaxweyne dooranayaan taasaynu arki doonaa waxaana leeyahay shacabka soomaaliyeed meeluu joogaba ha la garab istaago dowladda iyo ra-iisul wasaaruhu hogaaminaya doorashada iyo guddiga doorashooyinka ha la garab istaago waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto anigu halka waxaan u arkaa maantay wax ku hirgeli karaan waa in marka hore guddiga doorashada ee maanta shaqaynaya sifo kastaaba ha ku yimaadaane ay noqdaan guddi ummadda soomaaliyeed qiimaynaya wakhtiga ay ku jirta qiimaynaya waa xalka koowaad dowlad goboleedyada shantaa waxaan ugu baaqayaa oo u soo jeedinaya anuu xalkii soomaaliya ka raadinaya inay keenaan dad deegaanka laga soo dooranayo nin walbaaba matalaadda shacbiga uu ku yimaado haddaysan keenin soomaaliyuna waa lumaysaa dadka deegaankuna waa lumaya doorashadaas inaad farahana kala baxdaan una daysaan guddigaas iyo dowlad goboleedyadaas si loo helo cadaalad iyo soomaalinimo iyo hoggaan ummadduna ay u gasho marxaladdan ka bedel haye nabadoon bedel maxaad ku soo gebagabaynaysaa dhinacaaga oo uu xalku ku jiraa xalku wuxuu ku jiraa nin walba xil baa ka saaran doorashadan dadkii baa bislaaday waa kow hogaanka waxaa haya nin cadaalada waa laba guddigii waa guddi cadaalada oo si cadaalada loo wada xulay oo maamul goboleed iyo mucaarad iyo muxaafidba soo xuleen intaas markii laysu geeyo maxaa ka soo baxaya cadaalad baa ka soo baxaysa anigu waxaan aaminsanahay inay cadaalad ku dhacayso saaxiibkayna waan tusi doonaa waa afar bilood waxa inaga xiga haddaanaan dhiman ayada oo nin waliba maqsuud ku yahay magarad taasaan anigu aaminsanahay cadaaladna ha ku dhacdo cadaalad bayna ku dhacaysaa ra-iisul wasaaraha hogaanka u haya guddiga hogaanka u haya maamul goboleedada u haya nin walba waa og yahay xilka ka saaran meesha ninka maanta xariga soomaaliya qalloociyana berri bay tiisu qallooxmaysa ma garan dadkana dad islaama weeye kitaab baa laysu wada maray waa laysdhaarsaday soomaalinimaana ina deeqda dowlad baa ina deeqda qabiil inama deeqo ninkan maanta anigoo nabadoonkiiya qabiil ku soo saaro berri qiyaamaha cadaab mayga baajinaya waa maya annagu nabadoonnadii baana waa ognahay shalay meeshaan ku khaldannay waa ognaha darraad meesha kale ku khaldannayna waa ognaha laakiin mar labaad khaldami mayno insha allah cadaalad bayna ku dhacaysaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo nabadoonbedel jaamac xirsi oo ka mida odayaasha dhaqanka tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa inoo haya axmed faarax cali idaajaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da iyo qayb sagaalaad oo ka mid ah sheekadii waasuge iyo warsame sudcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare waxay inoo maraysay waasuge iyo warsame oo dacwadii shilka kadib gurigii dirar ku soo noqday isla markiibaana ay dood dheeri dhex martay iyaga iyo odayadii kale ee reer magaalka ahaa allabarigana lagu casumay waxay doodu ka furantay geela iyo adhiga koodii wanaagsan iyadoo dhinac waliba uu soo daliishanayo waxay suugaanta soomaalidu arrintaa ka tiri wax la wadaba reer magaalkii qolka fadhiyey oday ka mid ah ayaa wuxuu mariyey gabayadii cumar isteeliya ee geela ku saabsanaa midkood markaas baa aada loogu riyaaqay kii mariyeyna lagu gacan qaado waasuge iyo warsamase aad ayay uga qayloodeen markay arkeen siduu reer magaalku sheekada isugu camirayo waxaana iyagoo aan iska warhayn mid waliba arrintaa ku xusuustay maahmaahdii ahayd nin geed u buuxo ayay gari u go'da isgarabsiga reer magaalku wuxuu odayaashii ku abuuray qab iyo qiiro midkoodna welwel kama qabin in suugaanta soomaaliyeed looga guul heli karo waa rag ku caanbaxay aftahanimo waayo aragnimana ay u dheer tahay iyadoo la bulaamayo oo qosol daraaddii reer magaalkii madaxa isku garaacayo ayuu waasuga inta giddigood isha la raacay oo warsamo garabka jug ka siiyey qosol yar dhag ka siiyey markaas baa inta la aamusay isagii la soo wada dhugtay waasuge waxaa sidaa ugu sugnaatay in hadal laga sugayo markaasuu inta si la yaqaan fadhiga ugu nagaaday tusaalooyin weerar ah hadalkiisa ku bilaabay intuusan hirarkiisii furfurin isla markiiba wuxuu isagoo ku luuqaynaya reer magaalkii u tirshay gabaygii faarax xuseen ee ahaa haddaan doono waan dhihi karaa diigashiya faane anoon diriirin waan ridi karaa daqarro waaweyne dadka eebbahay caabudkiis yaan isaga daay diradiriyo waan geli karaa dulal islaameede duddo nabada waa gelin karaa dab iyo qiiqiise inamiin cadaabtii la geyn yaan isaga daay shimbir duulis badan oo dhulkii degi aqoon waayey marunbuu libaax labadii daan dalaq yidhaahdaaye inay edebushay doora tahay baan isaga daay daliil gabaya diin iyo xikmad daacad iyo waano doraadii midaan shalay lahaa duug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeqahayn yaan isaga daayay warsame oo markii hore ku tallamayey halkuu reer magaalka kaga aadsan lahaa ayaa isaguna is yidhi hadalka qaayahale ee waa suga waa inaad ku daba kartaa tusaalooyin ay la dhakafaaraan markaasuu iyadoo weli dadkii ku sii jeedo waa suge oo wax kale laga sugayo inta si lama filaana hadalkii u qaatay raggii u tiriyey gabaygii cabdilaahi muuse ee ahaa durdurkuba hadduu dhagax dul maro dihanka qoyn waayey meeshii dagaaday biyuhu doog ka bixiyaanee dadkuse haddii wax loo sheego waysdarasho dhaamaaya alla dooriyay hadalku wa kaaga darayaaye darbo iyo diliin iyo inaan dirisba kaa yeelo saddexdaa mid baan kula damcay ee adigu soo dooro dhowr qof oo reer magaalka ka mid ahaa ayaa mar keliya wada booday ayagoo warsamo ku eedaynaya inuu akhyaartii meel uga dhacay waxay ka xumaadeen sababta uu warsama u soo deliishaday gabay loogu hanjabay haweenay la dhaliilay isagoo la hadlaya raggaas maqaawiirta ah waxay kaloo rumaysan yihiin inuu warsame murtida soomaalida meel kaga dhacay oo dariiqeedii ka habaabiyey maxaa yeelay wuxuu gabaygan u adeegsaday meel uusan ku habboonayn waxaa hadalkii qaatay nin reer magaalka ka mid ah dadkii warsamo ceebaynayeyna ugu eraya kululaa wuxuu yidhi warsamow markaad adeegsanayso maahmaah ama murti kale waxaad la texgeliyaa qofka aad la hadlayso waxa aad ka hadlayso iyo meesha aad ku hadlayso intaba layskama dhawaaqo oo lama yiraa wixii maankaaga ku soo dhaca laakiin is-afgaran waabaa dhacaye warsame markuu gabaygan soo daliishanayay wuxuu maanka ku hayay saddexda meelis oo gabayga ugu horeeya kuwaasoo guud ahaan tilmaamaya inaan dadka qaar hadalku wax u tarin sida uusan durdurku doog uga soo saari karin hadduu dhagax dul maro nin waayeelka magaalo ka mid ahaa maantoo dhanna aamusnaa ayaa ka baqay inay sheekadu xumaato wuxuu arkay rag aada u buunbuuninaya waxyaalihii muranka dhaliyey wuxuu kala ogaa in haddii laysu caroodo ay sheekada murtida lihi joogsanayso maalin walbana aan la isla helayn maqaawiirta meesha ku kulansan markaasuu goostay inuu sheekada bedelo oo meel kaleoo kaftankeedu xiise leeyahay dadka u jeediyo wuxuuna ku bilaabay waa sugow waxaad nooga warantaa reer miyigu qabyaaladii ma iska dhaafeen iskoodse wax ma u qabsadaanoo ma yihiin dad u soo jeeda horukac iyo isbeddel nololeed waa sugeen markuu xoogaa aamusnaa ayuu su-aashii ka jawaabay oo yidhi inkastoo aan ku kala noolahay udub iyo afhaaf haddana waad ogsoon tihiinoo reer miyiga iyo reer magaalka meel keliya ayaa laga wada xukumaa tan labaad waad og tihiinoo dadweynaha soomaaliyeed oo dhan ayaa dowladdu qabyaalada ka xaaraantimaysay iyadoo aan loo kala soocin reer miyi iyo reer magaal waxaa kaloo la wada ogsoon yahay in dadweynaha soomaaliyeed uu si wanaagsan taladaa u aqbalay wuxuu intaa raaciyey dowlad waxaa ugu wanaagsan tan amarkeeda si caddaana u fulisa wuxuuna arrintaa u soo daliishaday mahmaahdii ahayd saddex waxyaalood dad looguma taliyo garqalloocan guddoon jilicsan iyo gacan guran dabadeed waxaa hadalkii qaatay warsame oo markii hore uu afhaysad ku reebay murankii ka dhashay gabaygii uu u daliishaday inaan reer magaalka si fudud wax loo dhacsiin karin wuxuu ku bilaabay sideedaba idinka ayaa reer magaalow nooga fara dhuudhuuban fidinta qabyaalada kuna shaqaysta idinka ayaa afka ka dhowraya ficil ahaana wax ugu maamulaya annagu waxaan nahay dad weli xusuusanaya dhibaatooyinkii ay qabyaaladuna soo marisay waxaan maankayga marna ka go-ayn dadkii sida sahlan ugu qurbaxi jiray dagaallo si macno la-aana uga dhashay beer daaq iyo biyo kuwaasoo qolaba ay qole ku sheeganaysay waxaa kaloo aan cidna ka qarsoonayn sahalkii mar keliya aan dhibaatada uga baxnay iyo sidaan uga raysanay sideedana qiimi darrada qabyaaladda horey ayaan uga maahmaahnayoo waxaanu nidhaa ninkii xigaala kuu sheegta xabaalahaada tusaa kii xoola kuu sheegtana hooskiisa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb tobnaad oo ka mid ah sheekada waasuga iyo warsame hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaajaa oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha markana dhegaystayaal nala dhegaysta heestan dabacsan
dhegaystayaal idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre ciidla nuur waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aqaadkiiyo xishood kaba oo wax lagugu dee